wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
dhegeystayaal waa arbaco bisha novembar ee sanadka labada kun iyo labaatankana waa afar waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggana v o a somaali com idaacadan caawana waxaa idiin soo jeedanaya saare ciila nuur iyo anigu ah ibraahim xasan daandurey
idaacadda caawa waxaad ku dhagaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee doorashada madaxtinimada maraykanka iyadoo aan weli si rasmiya loogu dhawaaqin natiijadii ilaa hadda tartankii madaxtinimada maraykanka wuxuu marayaa codtirintii oo sanadkan ka duwanaad sidii hore xalay bay ahayd badanaa sida normalka ah in la ogaado laakiin waa socotaa weli tirintii gobollo badan baa dhiman waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan taariikhda qaar ka mid ah soomaalida maraykanka ee kuraasta minnesota u tartamaysay ee xali guulaystay xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida iyo cabdixakeen maxamuud shirwac
madaxweynaha ka sharaxnaa xisbiga jamhuuriga donald trump iyo joe biden oo isna ka socday xisbiga dimuqraadiga islamarkaana la loolabayay ayaa ku kala guulaystay gobollo dalka maraykanka waxaanay dadka maraykanku sugayaa natiijada codadka hadhay si loo xaqiijiyo kooda xukumi doona aqalka cad afartan sanne ee soo socda taasoo ka bilaabmaysa bisha januari tirinta codadka ayaa ka socota dalka meelaha uu trump ku guulaystay ayaa waxaa ka mid a gobollada ohio iyo texas iyo weliba gobolka kentucky oo guddoomiyaha aqlabiyadda jamhuuriga ee aqalka sanadka mitch mcconnell dib looga soo doortay sidoo kale biden ayaa ku guulaystay gobollada california illinois virginia iyo weliba gobolkiisa delaware saacadaha soo socda amaba dhowr maalmood ayaa il gaara lagu eegi doonaa tirinta codadka ee gobollada pennsylvania michigan iyo weliba wisconsin oo ahaa gobolladii trump caawiyey inuu guulaysto sanadkii laba kun iyo lix iyo toban islamarkaana keenay in si weyn loogu tartamo mar kale sanadkan laba kun iyo labaatan gobolka pennsylvania ayaa ka mid a dhowr gobol oo la filaya inay u baahdaan wakhti dheeriya si loo tiriyo codadka ay soo dhiibteen dadka maraykanka ee iyagu door biday inaanay iman goobaha codbixinta intan lagu guda jiro xanuunka coronavirus labada musharax ayaa rajo wanaagsan muujiyey wakhti hore oo arbacadan maanta biden oo dalaweer kula hadlaya taageerayaashiisa ayaa sheegay inay aaminsan yihiin inay ku joogaan jidkii ay ku guulaysan lahaayeen doorashadan isagoo sidoo kalena ku booriyey dulqaad inta codadka la tirinayo taraam ayaa isagoo ka hadlaya aqalka cadda dhowr saacadood kadib isna yidhi waynu ku guulaysan doonnaa tan inkastoo aan dareen ka qabo waabaynu guulaysannay dowladda maraykanka ayaa si rasmiya uga baxday heshiiskii cimilada adduunka ee baariis tallaabadan ayaa ah mid xaqiijinaysa ballanqaad uu hore madaxweyne taraam u ballanqaaday laakiin natiijada doorashada maraykanka ee la sugayo ayaa muujin doonta inta uu go'aankani sii socon doono joe biden oo ay madaxweyne trump ku loolamayaana doorashada ayaa hore u ballan qaaday in haddii uu guulaysto uu dib ugu biiri doono heshiiska baariis ee ilaalinta deegaanka iyo cimilada adduunka tirada dhimashada dhulgariirkii toddobaadkii hore ka dhacay dalka turkiga ayaa korodhay islamarkaana gaadhay boqol iyo lix iyo toban qof maanta iyadoo howlwadeennada samata bixinta ee magaalada ismiir ee dalkaasi ay baadhayaana dhismayaasha uu dhulgariirku burburiyey guud ahaan dadka ay waxyeelladu soo gaadhay ayaa laba meelood ahaan ku dhintay ismiir oo ah magaalada saddexaad ugu ballaadhan dalkaasi turkiga laba dhallinyaraha ayaa iyagu ku dhintay jasiiradda samos ee gariiga taasoo ku dharareen aagga koonfureed ee uu dhulgariirku jimciye ka dhacay qiimeyna dhinaca geologiga oo maraykanku uu sameeyey ayay ku cabireen dhulgariirkaasi in qiyaastiisu ay ahayd toddoba magnitude inkastoo wakaalado kale ay ku tilmaameen inuu ka sahlanaa sidoo kale kun iyo shan iyo soddon qof oo kale ayaa iyaguna dhaawacyo ay ka soo gaadheen dhulgariirkaasi kuwaasoo intii harsanayd cusbitaalka arbacadan maanta la dhigay
mahadsanid cabdixakiim maxamuud shirwac ayuu kaasi ahaa oo warka noo akhrinayay halka aad naga dhegaysanaysaan waa idaacadda v o a laanta af soomaaliga oo toos ka imaanaysa magaalada washington aan ku bilowna natiijada doorashada madaxtinimada maraykanka ayaan weli rasmi ahaan loogu dhawaaqin iyadoo weli codtirintu ay ka socoto gobolada la filayay in lagu kala badiyo ee pennsylvania michigan wisconsin iyo georgia warbixin kuqman oo doorashadaasi uu ku eegayo waxaa inoo haya cabdixakiim maxamuud shirwac qofka ku guulaystay doorashada madaxtinimada maraykanka ayaan ilaa hadda kala caddayn arbacadan maanta iyadoo weli ay laalan tahay natiijada ka soo baxaysa gobollo door ah kuwaasoo ay qarqiyeen codada ay dadku boosto ku dhiibteen xanuunka koronafirus aawadii oo aan weli la tirin madaxweyne trump ayaa ku naaloonaya hogaamin miisaankeeda leh intooda badan gobolladan hase yeeshee codad kale aan la tirin ayaa la filayaa inuu helo joe biden oo la tartamaya kaas oo taageerayaashiisu ay ku codeeyeen boosta iyaga oo tiro badan inkastoo aanay wax kala caddaynaya haddana trump uu kamarada ka soo muuqday aqalka cad wakhti hore oo arbacadan maanta si uu u shaaciyey inuu aaminsan yahay inuu guulaystay isagoo sheegay inuu tegi doono maxkamadda sare si uu isugu dayo inuu joojiyo tirinta hadalkiisa ka horna biden ayaa taageerayaashiisa kula hadlay magaalada uu degan yahay ee wilmington ee gobolka delaware si uu ugu mahadnaqo islamarkaana uu muujiyo kalsoonida ah inuu guulaysan doono balse iyadoo tirinta cododku ay ka socoto dhowr gobol oo muhiima kuwaasoo uu kula loolamayo trump ayaa biden uu digay islamarkaana uu sheegay inay dulqaadanayaan qoraalu isagoo aqalka cad jooga trump twitterka soo dhigay ayaa uu ku yidhi sii weyn ayaynu u sarraynaa balse waxay isku dayayaan inay xadaan doorashada hase yeeshee twitterka ayaa qariyey qoraalkaasi maadaama uu xambaarsanaa macluumaada la isku maandhaafsan yahay oo noqon karo marin habaabin kadib hadalka uu taageerayaasha u jeediya ayaa madaxweynuhu sheegay in garyaqaanada jamhuurigu ay ka raadin doonaan maxkamadda sare amar ay ku joojiso tirinta codadka ka socda gobollada georgia north carolina pennsylvania michigan iyo wisconsin gobolladaas oo in badan uu trump ku horreeyo inkastoo ay suurtagal tahay inuu kala wareego biden marka la tiriyo codadka hadhay ee meelaha ay dimuqraadigu ku xoogan yihiin kuwaasoo badankoodu ah codadka laga soo dhiibtay magaalooyinka waaweyn ee taageerada doorashada trump ay ku liidatay ololaha biden ayaa iyaguna mar dambe ku tilmaamay hanjabaadda madaxweynaha in la joojiyo tirinta codadka inay tahay iskuday fool xun oo lagaga qaadayo xuquuqda dimuqraadiga ahayd muwaadiniinta maraykanka ee doortay inay codkooda sii dhiibtaan ka hor maalinta doorashada geesta kale dimuqraadiga ayaa la filayaa inay sii haystaan aqlabiyadda aqalka wakiilada hase yeeshee sii haysashada jamhuuriga ee aqalka sanadka ayaan weli caddayn iyadoo la sugayo waxaa ka soo baxa dhowr doorasho aqalka sanadka ah oo guud ahaanba dalka ka dhacay hogaamiyaha aqlabiyadda jamhuuriga ee aqalka sanadka mitch mcconnell oo laga soo doorto gobolka kentucky ayaa isagu muddoxileeda lixaad ku guulaystay doorashadan ayaa ahaydee mid ay dadku si weyn ugu soo baxeen ee guud ahaanba dalka si ay codkooda u dhiibtaan maalinta codaynta sidoo kale in ka badan boqol milyan oo qof ayaa iyaguna codkooga sii dhiibtay toddobaadyadii aynu soo dhaafnay qayb ahaana si ay iskaga ilaaliyaan inay si ka foolka foola dadka isku arkaan xanuunka coronafirus ee maraykanka ka jira aawadii mahadsanid cabdixakiim maxamuud shirwac haddaba heerka ilaa haatan la kala marayo doorashada iyo gobolada dhiman waxaana la falanqaynaya maxamuud nuur wardheere oo ku xeel dheer arrimaha siyaasadda maraykanka kuna sugan gobolka minnesota haaruun macruuf ayuu ugu warramay khadka telefoonka tartankii madaxtinimada maraykanka wuxuu marayaa codtirintii oo sanadkan ka duwanaad sidii hore xalay bay ahayd badanaa sida normalka ah in la ogaado laakiin waa socotaa weli tirintii gobollo badan baa dhiman marka codtirintii bay maraysaa halkaasay maraysaa gobolada dhiman waa kuwey
badi waxaa waa badi waxaan ka xusuustaa hadda pennsylvania michigan wisconsin iyo kuwa kuwo kaloo badan baa weli codkoodii la tirinaya waa gartay dareenka labada musharax trump iyo biden iyo labada xisbi waa sidee
waxaad moodaa in ay xaaladda aada u cakiran tahay aad moodo in labadaba wadnaha garaacayo sida aada la socoto madaxweynaha dalka maraykanka donald trump madaxweyne caadi maahan waxaa wararka sheegaya inuuba ku dhawaaqayba inuu guulaystayba maxkamadna ku hanjabay marka madaxweyne musharaxa bidenna wuxuu leeyahay waxaasi waxba kama jiraan waa codka waa inaan sugnaa in codka inta la tirinayo marka labada xisbi iyo dadka dhanba waa yaaban yihiin waa la fiirsanayaa taxadar weynaa dowladda dowlad goboleedyada iyo dowlad weyn ka muuqda marka xaaladda waa cakiran tahay waaye aynu u nimaadno intaynaan u gudbin aqalka sanadka iyo aqalka mudanayaasha gobolka minnesota musharaxiin soomaaliya ka ordaysay waxaana lasoo sheegayaa inay guulo gaareen waa runtaa waa gobolka minnesota oo aan u aqaano gobolka lixaad ee gobolada soomaalida digto shan soomaali haddaan maqli jirin lix soomaalibaa maanta lix gobol bay digtaa marka waa wax dhaba ma jiro aada iyo aad bay dhammaan murashaxiinta soomaalida waxaa ujeedaa mas-uuliyiinta soomaalida oo jagooyinka hayay dhammaantood way soo ceshadeen booskoodii oo doorashadii maarata ayagaa kusoo noqday kursigoodii kursi cusubna xale noogu soo darsamay oo minnesota aqalka sare ee minnesota wiil yaroo maraykan ku dhashay oo layihahdo cumar faatix baa kusoo biiray oo xalay aan u hambalyeynay marka taa waa tan koowaad oo soomaalidii xilalkoodii wax waaye ma jiro inuu usii kordho maahane tan labaad de gobolkiina waxaa qaaday biden waa lagu kala baxay minnesota senatoradii senatorkii halkii senator u s senator oo gobolkana dimuqraadigii baa ceshaday marka arrintaas
su-aasha ugu dambeysa aqalka sanadka oo aada la isugu hayay halkuu marayaa tartankii
la yaabka jira waxaa ka mid ah labadii sida madaxweynihiiba ayagana ay maarata u cakiran tahay oo ilaa iyo hadda labadaba afartan iyo lix iyo afartan iyo lixba hadda ilaa iyo hadda la qiyaasaya inay labada koox kala heleen laakiin aqalka sanadka wuxuu ku xiran yahay sida madaxweynenimada ay tirada u socoto bay tiradii u socotaa ma la kala garan karo doorasho aan caadi ahayn baa dhacday sanadkan waa ay maaragtaa waa hala dhowro wixii kasoo baxay waa marka deganaanta iyo sugidda ay faa'iidada leedahay waa markaan oo kale ninkii iswaala hadda waxba ma qaadayo waa in lawada sugaa tiranta kaasi wuxuu ahaa maxamuud nuur wardheere oo u warramayey haaroon macruuf haddaan u leexno dhinaca taariikhda labada xisbi ee ku tartamaya awoodda dalkan ayaa waxay soo mareen taariikh dheer taageerada dadka maraykanka iyo sababaha ay ku kala doortaan waxay ahaayeen kuwa mar walba isbedbedelayay wariyaha v o a marcus horton ayaa warbixinta nooga diyaariyey waxaa soo koobaysa caashi ibraahim aadan xilliyada xisbiyada siyaasadeed iyo dadka iyaga taageera ayaa isbedelaya abraham lincoln waxa uu ahaa madaxweynihii u horreeyey ee maraykanah ee ka socda xisbiga jamhuuriga waxa uu dalka ku hogaamiyey dagaalkii sokeeye ee dhowray midowgii islamarkaana soo afjaray addoonsigii maraykanka dagaalkii kadib codbixiyaasha cusub ee african amerikanka ah ee la xoreeyey waxa ay taageereen xisbiga jamhuuriga oo ay ka go'nayd xuquuqda madaniga ee markaa uun la meelmariyey islamar ahaantaasna xisbiga dimuqraadiga waxaa ka mid ahaa xagjiro caddaan ah oo ka soo horjeeday xuquuqda madaniga ah ee muwaadiniinta madow intii lagu guda jiray qarnigii labaatanaad arrimuhu waxay bilaabeen inay isbedelaan franklin d roosevelt oo dimuqraadi ahaa ayaa markii u horreysay la doortay sanadkii waxa uu xisbigiisa ka dhigay mid aad u soo jiidanaya bulshada maraykanka ee afrikaanka ah f d r waxa uu qaaday tallaabooyin uu waddanka uga saarayo niyadjab dhaqaale intii ay taasi dhacaysay xuquuqda madaniga ah ayaa muhiimad yar u yeelatay jamhuuriyiin badan taageerada bulshada african americanka f d r waxay sii jiitamaysay ilaa iyo sanadkii taageerada murashaxiinta madaxweynenimo ee dimuqraadiga ah way sii xoogganayd tan iyo markaas isbeddel kale ayaa bilaabmay aadkii sharciga xuquuqda madaniga ee kii iyo xeerka xuquuqda codbixinta ee kii ayaa lagu ansixiyey iyada oo taageero laga helayo labada dhinac iyada oo lagu boorinayo madaxweynaha dimuqraadiga lindon b johnson codbixintaas kadib ayaa caddaanka dimuqraadiyiinta ah ee u janjeero kala sooc ah waxaa tiro aad u badan oo ka mid ah ay ka carareen xisbiga iyagoo abuuraya aqlabiyadda jamhuuriga ee koonfurta muuqaalka siyaasadeed ee casriga ahi hadda wuxuu u egyahay muuqaal ka duwan kii jiray in ka badan qarni ka hor iyadoo bulshada maraykanka ee madow ay si weyn u taageerayaan dimuqraadiyiinta jamhuurigana ay taageerayaan inta badan codbixiyaasha caddaanka ah mahadsanid caashe ibraahim aadan ay taaseed oo la soo koobaysa warbixintaasi kasakow doorashada madaxtinimada ee aan ilaa hadda si rasmiya loo sheegin cidda badisay waxaa dhinaca kale la shaaciyey natiijooyinka kuraasta qaar ee gobolka minnesota oo ay ku tartamayeen dhowr qof oo musharaxiin soomaaliya dadka guulaystay waxaa ka mid a xildhibaan hodan axmed xasan oo u tartamaysay aqalka wakiilada ee gobolka minnesota kana tartamaysay xaafadda labiyo lixdanaad ee magaalada minneabolis ee gobolka minnesota maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa warbixintan ku eegaya qofka ay tahay hodan hodan axmed xasan ayaa bartamihii sagaashameeyadii qaxooti ahaan ku timid maraykanka iyadoo nolosheeda ka bilowday magaalada jackson ee gobolka florida waxa ay sharxaysaa sida uu dareenkeedu ahaa markii ay nolosha ka bilowday maraykanka kadib sannado badan oo iyada iyo qoyskeedu ay nolol qaxootinimo ah ku jireen waxaan u malaynayaa dadka afrika markay ka imaanayaan kulligood waxay aaminsan yihiin maraykanku inuu yahay jannadii adduunka qarxadan la koobi karin iyo dad masaakiimiino oo qaxootiyo muddo badan soo ahaayo waddankoodii kasoo qaxayo dhibaatooyin fara badan lasoo kulmayo yacni usoo socday waddan ay u malaynayeen inuu yahay next nolosha qeyb tan tan ay joogaantu aada uga duwan oo farxad gelin doonta marka waxaan u malaynayaa maalinta maraykan nimid waxay ahayd maalin aad u farxad badan oon islahayn at least faamil ahaan nolol waxaa idinka horeysaa aad iyo aad uga duwantii ad aad ku jirteen markaas qaxootinimo iyo biyodaamis iyo qaxyo dhib inaa at least laga laga nasanay sanadkii kun sagaal boqol sagaal iyo sagaashankii ayay hodan xasan u guurtay gobolka minnesota iyadoo degtay xaafadda lixdan iyo labo e ee ay haatan ku matasho aqalka baarlamaanka ee gobolka minnesota waxa ay halkaasi ka sii wadatay waxbarashadeeda iyadoo ka heshay shahaadada labaad ee masterka jaamacadda osburg ee magaalada minneabolis waxaanay soo noqotay xirfadle ka shaqeeya caafimaadka maskaxda ee bulshada waxaa ila quruxsanaan weyday anigii intaan nolol qurux badan samaysto oon meel iska deganahay oon jeegayga iska qaatoon shaqaqabuu kasoo shaqeeyo inaysa aana ka walbahaarin yani waxyaalihii dhibayay dadkii soomaaliyeed ee stateka ila deganaa waxaan u shaqaynayay markaan iskuolka ka baxay jaamacad markaan ka baxay shaqadii ugu horreysay waxaan u shaqaynayay hennepin county degmada hennepin la dhaho oo ah degmaday soomaalidu ugu badan tahay soomaalida dhibaatadeedu yacni wax directly maalin walba aan u arko ayay ahayd ama qof ilmo laga qaatay ama qof guri laga saaray ama qof guri la-aan ah ama qof mataqaanaa immigration dhibaato ah haysata wax maalin walba wuxuu ahaa miiskayga saaran dhibaato miiskayga saaran uuna yacni aanan indhaha ka daboolan karin dhacdooyinka ay hodan xasan sida weyn u xasuusato intii ay maraykanka joogtay waxaa ka mid ah weerarkii argagixiso ee sebtembar koob iyo toban sanadkii labada kun iyo kowdii lagu soo qaaday maraykanka waxaana ay sheegaysaa in muslimiintu ay weerarkaasi kadib la kulmeen dhibaatooyin ay cunsuriyadii ugu weynayd iskuulka dhiganayay inoo da-deedu aada u yar tahay yacni waxyaalaha mataqaanaa xuquuqda aadmiga ku xadgudubkeeda dadka in mataqaanaa la cusuriyeeyo waxyaalahaasi aad bay ii dhibi jireen minnesota markaan usoo guurnay september iyo laban baan acday marka taasi waxay bedeshay noloshanadii oo idil dad mataqaanaa qaxootiyo masaakiimiinoo iska shaqaysanayo iskuol iska aado dadka iskaga dhex jiraan ahayn september ilaban markay dhacdayna yacni waxaa waxaa bilowday mataqaanaa cusuriyeyn fara badan dhibaato fara badan muslimiinta loo geysanayay muslimiintii oo noqday mataqaanaa target oo dadku ay aada u dhiibsanayeen qaarkood marka taas waxyaalihii aada u caawiyey inaan galo mataqaanaa activism ama aan cod u noqdo dadka soomaaliyeed iyo dadka muslimiinta ah horta sebtember eleven baa mataqaanaa u ahayd sabab hodan xasan waxa ay sheegtay in maadaama ay bulshada soomaalida ku cusbaayeen gobolka minnesota ay dareentay dhibta ardayda soomaalida ee dugsiyada sare ka baxa ka haysata inay jaamacadaha galaan waxaana taasi ay keentay in iyada iyo afar qof oo kale oo soomaali ah ay unkaan urur caawinaya ardayda soomaaliyeed foundation la dhaho shanta oo macnaheedu uu ka dhignaa shantii soomaaliyeed ujeedadii ka dambaysa waxay ahayd annagoo kulligeen ahaa dhalinyaro waddankan wax ku baratay waxaan dareemaynay waddankan markaan wax ku baranaynay inaysan jirin dad role modelsa ama hogaamiyeyaal ah oo noloshanada wax ka bedelaya ama dad aan ku dayano oo na yacni na hogaaminayo na tusayo dhahaya yacni nolosha sidana waddankan looga nool yahay markaad college aadayso waa inaad mataqaanaa financial aid apply garaysaa waa inaad waraaqahan samaysaa waa inaad imtixaankan qaadataa waxaas maanaan helin kulligeen annagaa mataqaanaa qarda jeex ba waan iska indha adeygii soomaaliyeed iyo mataqaanaa resiliencyganagii iyo adeygii aan u dhalanay soomaalinimo unbaan ku samayn marka inaan dhalinyaradii mentor aan aan aan mentoring u sameyno inay resources aan la raadino xitaa qaarkood waalidka soomaaliyeed marmarka qaar markaa iyada ah hadda de waa la ilbaxayo oo dadkii waxbay wada barteen markaa iyada ah waalidiinta soomaliyeed xitaa ma garanaynin si loo apply gareeyo mataqaana financial aid oo ah caawimaada lagaaga bixinayo iskuolka so inaan xitaa kaas la apply gareyno in aan ardaydii gacan qabano hodan xasan ayaa sheegtay in muddo tobaneeyo sano ah oo ay ahayd qof u ololeeya arrimaha bulshada ee go'aansatay inay ku biirto siyaasadda islamarkaana ay xoogga saarto abuurista fursado dadka awood u siinaya inay ku hamiyaan mustaqbal wanaagsan sida waxbarashada caafimaadka iyo helista guryo jaban oo lagu noolaan karo taasina ay ahayd sababihii ugu waaweynaa ee ay ugu tartantay xilka ay haatan ku fadhiso
waxyaala horteeda ugu dheliya ugu weyn waxay tahay wadankan waxaa la dhahaa haddii aadan miiska fadhiyin cuntadii la cunayay dadku ay dalbanayeen baa tahay miiska wax lagu qaybsanayo inta badan jaanis uma lihin ama umaba helaba inaan fadhiisano marka noloshanadii oo idil go-aan waxaa ka gaaraya dad aanna aqoonin aan annaga nagu xirnayn aan naga warqabin taasi marka caqabadahana hortaagan ayay ka mid ahay ee hortaagan ummadeenna inay horumarto xaafadan aan matalo aana deganahay marka dhibaatooyinka aad aan u arkayay markaa iyadaa ee weliba ilaa iyo hadda aan u arko waxaa ka mid ahaa shaqa la-aan dhalinyarada dhalinyaro fara badan oo shaqa la-aan ah dee dhalinyarada markay shaqa la-aan noqoto waxyaala aan munaasab ahayn bay isku mashquulinayaan waa in dhalinyarada la mashquuliyo inay iyagu ismashquuliyaan ayaga markay ismashquulinayaana waxyaalaha aan munaasabhayn bay isku mashquulinayaan sida inay mataqaana ama gaangisku biiraan xabado qaataan oo iyagu isdiraan ay waxyaalahan maandooriyaha ah ay qaataan oo isku duraan taasoo aniga mataqaana aad ii dhibaysay guryaha mataqaana xaafadan guryaheedu aad bay dadku ugu dhibaataysan yihiin xaafad guryo badan malaha dad fara badan oo soomaaliya oo waxaa jira shaltaro ku nooloon aan haysanin meelay ku noolaadaan taasi arrin dhib aniga gooni ahaan igu haysay ayay ahayd iyo waxyaalo kaleoo fara badan oo waxbarashaduna ay ka mid tahay waxbarashada statekani dhalinyarada mataqaana ardayda caddaankii waa waxay ka mid yihiin iskuullada ugu fiican minnesota ardayda aan caddaanka ahayna dhibaatooyin fara badan ayaa hortaagan oo ka hortaagan inay waxbarashada ku horumaraan hodan axmed xasan ayaa sheegtay in iyada iyo shakhsiyaadka kale ee soomaalida ah ee xilalka lagu soo doorto ka qabtay maraykanka ay tusaalooyin dhiirigelin ah u yihiin bulshada soomaaliyeed gaar ahaana dhallinyarada soomaalida ah ee ku dhashay dalkan maraykanka waxaana ay tusaysaa bay tiri inay qayb ka yihiin bulshada maraykanka ayna u tartami karaan kuraasta la doorto walaahi koley annaga waxaan waxaan aaminsanaya waxyaalahan ugu biirnay horteeda inay tahay dhalinyarada halkan ku dhalatay inay dareemaan in aan horta kuraastan laga xigin oy dareemaan in ay sida qof walba uu xaq ugu leeyahay iyaguna xaq ugu leeyihiin so taasi waa ta koowaad bay khaasatan gabdhaha yaryarka ah gabdhaha yaryarka ahee maraykan jooga ee maraykanka ku dhashay ee minnesota jooga ee minnesota ku dhashay in ay dareemaan ayagoo xijaabkoodii qaba oo diintoodii wata oo dhaqankoodii wata in haddana ay miiska soo fadhiisan karaan oy dadkan la xisaabtami karaan oy oy u dagaalami karaan dadkooda oy codkooda dhiiban karaan taasaa horteeda ugu muhiimsanayd hodan axmed xasan oo ka dhabaysay yoolka ah in gobolka minnesora oo ay degtay iyadoo qaxooti ah ay haatan ka mid tahay sharci dejiyaasha diyaarya siyaasadda lagu maamulo gobolkaasi ayaa mar kale doorashada dhacaysa saddexda nofembar waxa ay u xusul duubaysaa inay dadka degan xaafadda lixdan iyo labo e ay dib ugu doortaan xilkaasi ka mid noqoshada baarlamaanka gobolka minnesora ee ay ku matelaysay labadii sano ee lasoo dhaafay aad buu mahadsanyahy maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warbixintaasi inoo diyaariya halkaad kala socotaana waa v o w washington dadkii xalayta ku soo baxay doorashada waxaa ka mid ah maxamuud nuur oo dib loogu doortay kursigii uu ku fadhiyey ee aqalka wakiilada ee gobolka minnesota ee xaafadda c c b cabdixakiim maxamuud sharwac ayaa eegaya taariikhda maxamuud nuur maxamuud nuur ayaa si lamida kumanaanka soomaalida ah ee dalkan ku nool maraykanka yimi sanadkii kun sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashankii isagoo da-diisu ay tahay labaatan jir iyadoo sida uu ii sheegay uu waxbarashadiisa halkan ku qaatay islamarkaana uu soo qabtay jagooyin kala duwan oo heer gobol iyo weliba mid degmaba ah ka hor inta aanu xilka hadda uu joogo qaban aan ka bilaabay scool jaamacadaha ku yaalo gobolkan m c t c normandale college sidaan u heli lahaa aqoon oo general education gadaalna waxaan maaragtay takhasus kasoo qalanjibeeyey jaamacadda loo yaqaano metropolitan state university aan takhasus ka soo qaatay computer science oo xagga engineering oo maaragtay computerka aan u soo shaqaynayay gobolka minnesota iyo degmada hennepin gobolka minnesota shaqada ugu dambeysay aan kaga shaqaynaya waxay ahayd agaasimaha oo guud oo ka shaqeynaya xagga maaragtay technolojiyada gobolka minnesota taas ban maaragtay shaqa ahaan waxaan ahaa qof oo dowladda usoo shaqeeyey taqriiban ku dhowaad labaatanka sana lasoo dhaafay oo aan xilal kala duwanaan soo qabtay mar aan ahaa guddoonka waxbarashada magaalada minneapolis gobolka minnesota ee tobanka kun ee hare caanka ku ah kana mid ah gobollada ugu fica weyn dalka maraykanka ayay soomaalidu ka mid yihiin dad badan oo soo galooti ah oo sannadihii u dambeeyey gobolkaasi degay iyadoo soomaali door ah ay jagooyin kala duwan u tartameen waxaana uu maxamuud sheegay in markii uu ogaaday in wax badan ay tahay in gobolka laga ansixiyo ay ku dhalatay inuu jagadan u tartamo xaqiiqdii waxa weeyey anigoo ka shaqaynayo degmada hennepin county aan dareemayo baahida ka jirto ay u baahan yihiin dadkeena qof oo mateli karo oo u dagaalami karo cabashadooda iyo dhibaatadan kala kulannay mar walban waxaa lagu leeyahay gobolka minnesota baa laga ansixin karaa dhibaatadana haysato markii loo baahdo guryaha markii loo baahdo caafimaadka markii loo baahdo macluumaad kala duwan taas waxay igu dhalisay inaan qayb ka noqdo dadka maaragtay u adeega bulshada waxaan ka soo bilaabay neighborhoodka ama xaafadda inaan ka mid noqdo xubin la taliyayaasha xaafadda ee la shaqaynayo magaalada minneapolis kadibna waxaan ahaa la taliyaha gobernatoraha iyo xildhibaanada gobolka minnesota oo oo ii doortay gobernatoorihii hore dadka ay u garanayaan jc ventura kadibna waxay igu dhiirigelisay in aan u istaago dhalinyarada soomaaliyeed ee waxbarashada iskuolkii aan usoo tartamay taasaytan waxay ka mid ahayd maxaan wax bedeli karnaa dhibaatadana haysato maadaama dadkeena ay ku badnaanayeen gobolka minnesota khaasatan magaalada minneapolis sannadihii u dambeeyey ayay soo kordhayeen tirada soomaalida ee u tartamaysa xilalka kala duwan ee gudaha dalkan maraykanka xaashi shaafi oo agaasimo oo ah hay-ad ka shaqaysa isdhexgal bulsheedka iyo siyaasadda maraykanka oo magaceeda la yidhaahdo somali action alliance islamarkaana muddo aqoon u lahaa xildhibaan maxamuud nuur ayaa ku tilmaamay qof bulshada ku dhex jira islamarkaana danta guud u taagan maxamuud wallaahi intuu waddanka yimid ilaa hadda waa islumaynay waa nin soomaali ah oo soomaalinimadiisu aysan qarsooneyn danta guud oo soomaalida ah goob kastee lagu hayo danta guud oo soomaalida maalin aanan ka maqnaa haddii loo baahdo loo yeedho ama meelaha qaar oo hataa asoon loo yeedhin iyo imanayo runtii asoon noq ahaynba siyaasi markuu siyaasadda galayna wuu sii laba laabay dadaalkiisa iyo bulshada kudhexjirkeeda iyo bulshada inuu ka mid noqdo oo mar kasta wanaageeda kamid ahaado wuxuu sii deeryahay oo kale oo runtii oo mucjizo ah ha noqoto dhalinyaro balooni ciyaaraysa ha noqoto masaajid wax loo qabanayo ha noqoto dad wax samaysanayo maxamuud mar kasta goob kastoo wanaagsan waa nin uta walow hadda uu yahay xildhibaan ayay xusud mudan tahay in maxamuud nuur uu dhowr jeer uu tartamay jagooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin aqalka sare gobolka iyo weliba jagada uu hadda haya uu laba jeeroo hore u tartamay waxaana uu qabaa inay ka ahayd inuu muujiyo haddii qofku uu dadaalo uu hamigiisa gaarayo inaan sharax noqdo doorashooyin kala duwan oo aqalka sare iyo aqalkan haddeertaan laba jeer horeaan usoo tartamay xaqiiqdii taas dhirigelin dadkii inaan u muujiyo haddii la dadaalo qofkii meesha hamigiisa meeshuu doonayo inuu gaari doono sababtaan u tartamayna ma aha shaksiyan ahaan horumarkii aan ku gaari lahaa waxa waaye bulshadaan ka tirsannahay xaafadaan matalayno sida dadkeena maaragtay loo aqoonsan lahaa bulshada soomaalida ee ku dhaqan gobolkan oo badankoodu qaxoontinimo ay ku yimaadeen islamarkaana qaarkood ay ganacsiyo yaryar halkaasi ka furteen ayay muddooyinkii dambe soomaalida xilalka u tartamay ay kordheen iyadoo la tilmaamay inay ilaa iyo hadda hayaan ajagooyina toban kor u dhaafaya oo isugu jira heer gobol iyo weliba federaal waxaana uu maxamuud nuur sheegay in intii uu joogay uu qayb ka noqday shuruuc gobolku uu meel mariyey iyo weliba hindiso sharciyeedyo lagu gacan siinaya dadka horta waxaan ka tirsanahay dhowr golo oo golaha wakiilada waxaanahay guddoomiye ku-xigeenka shaqaalaynta iyo kobcinta dhaqaalaha taasaytana waxaan ahaa hogaanka oo hogaaminayay markii covid nineteen lagu dhacay lacagta oo loo yaqaano unemployment insurance in dadkii loo fududeeyo caymiska shaqala-aanta maadaama dad badan ay shaqada ka fadhiisteen waxaan ahayn gobolka ugu horeeyo oo ansixiyey oo dadka u fududeeyey dhaqaalo kasta oo ku saabsan unemployment insurance sharcigaas waxaan ahaa qofkii soo bandhigay aan ku guulaysan gobolka oo ay ku nool yihiin qoomiyado kala duwan ayaa xaashi shaafi oo aaminsan yahay inay ku biiritaanka soomaalida ee siyaasaddu ay dhiirigelinayaan kumanaanka muslimiinta ah iyaguna gobolka ku nool runtii dadaal weyn baa jira dhalinyarada iyo soomaalida ahba aad bay u galaan siyaasadda qaar waa ku guulaystaan qaar waa waa isku dayaanoo ma helaan laakiin atleast sharaf bay inoo tahay inaynu maanta indha aan u noqonno muslimiintii maraykanka joogtay oo toban milyan ku dhowaad ah oo weligood aaminsana inay marti ka yihiin waddankan in man maanta aanu tusno inaan marti aanan ka ahayn waddanka inaga aan leenahay wax ku leenahay go-aan kuwa gaaraya goobihii lagu gaaraya go-aankana kuwa fadhiyo awood aan ulelaan noqono aad ayuu u mahadsan yahay cabdixakiim maxamuud shir waxaa warbixintaasi soo jeedinayay fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington dunida oo dhan ayaa si gaara isha ugu haysa doorashada madaxtinimada maraykanka iyo natiijada kasoo bixi doonta wadamada sida gaarkaa u sugaya warka natiijada ee madaxweynaha soo bixi doona dalkan maraykanka waxaa ka mid a wadamada yurub iyo kuwa ku yaala bariga dhexe oo ay maraykanka xulufo dhow yihiin haddaba waa maxay sababta ay wadamada ku yaala yurub uga warwarsan yihiin natiijada doorashada warbixintan gaarkaa waxaa magaalada london nooga soo diray wariyaha v o wda ee yurub cabdixaafid cawil ismaaciil jarmalka iyo faransiiska gacmahoodu waa ay buuxaan waxa ay la daalaadhacayaan xakamaynta xanuunka covid sagaal iyo toban oo kusoo labakacdeeyey labadaasi dalba iyo wadamo badan oo yurub ku yaala dhibaatooyinka noocan ahi waxa ay xundhur u ahaan jireen waxyaabaha ay yurub iyo maraykanku iska kaashan jireen tan iyo intii uu donald trump ku fadhiistay kursiga ugu sarreeya hogaanka maraykanka dad badan oo ka faalooda arrimaha yurub waxa ay aaminsan yihiin in aanu ahmiyad siinin iskaashiyada iyo xidhiirhka soo jireenka ah ee labada dhinac haddaba waa maxay cabsida ugu weyn ee yurub ka qabta natiijada doorashadan maxamed ibraahim herery oo degan magaalada glasgow ee mandaqada scotland kana faalooda arrimaha yurub ayaan su-aashaasi weydiiyey cabsida ugu weyn ee ay yurub qabtaa waa donald trump oo mar kale doorashada ku guulaysta waxay yurub u aragtaa inuu khatar ku noqon karo ammaankeeda waana taas sababta ay madaxda yurub ugu awooda badan sida madaxweynaha faransiiska emmanuel macron iyo ra-iisul wasaaraha jarmalka angela merkel ay ugu baaqeen inay yurub samaysato ciidan u gaara oo aanay isku hadlaynin gaashaanbuurta nato iyo maraykanka xog ururin lala yeeshay dadweynaha jarmalka iyo faransiiska ayaa muujisay inay aaminsan yihiin dadweynaha labadaasi dal haddii uu joe biden ku guulaysto doorashada inay yurub ku dadaasho in xidhiidh wanaagsan ay la yeeshaan maamulkiisa oo ay boorka dib uga tumaan xidhiidradii hore halka ay sheegeen in haddii uu donald trump soo noqdo ay dhici karto in lasii kala fogaado waxaa jiro waxyaabo badan oo isbedelay intii uu xilka hayay madaxweyne trump gaar ahaana siyaasadda arrimaha dibadda sida dhaqaalihii uu maraykanka ku bixin jiray neto ciidamo badan oo maraykan ah oo laga soo saaray afghanistan iyo bariga dhexe xataa dad badani waxa ay aaminsan yihiin maamulka donald trump iyo xisbiga jamhuurigu dhinaca colaadaha iyo dagaalada ay ka yar yihiin xisbiga dimuqraadiga waxaa isaguna jira heshiiskii cimilada ee baariis arrimahaasi waxa ay ka mid yihiin waxyaabaha ay yurub ka biyadiiday sida ay sheegeen dadka ka faalooda arrimaha yurub laakiin waxaa jira dad badan oo taasi ku taageeray donald trump oo xataa ay dad soomaaliyihii ku jiraan waa kan mar kale maxamed caalin oo degan halsagni kana faalooda arrimaha adduunka markii xilka uu qabsaday madaxweyne donald trump european union iyo nato oo isku meel ku wada yaalla oo brussels ku wada yaalla ayaa haddana laba fikradood heshiiska maraykanka iyo eydu ka dhexeeyna donald trump waxyaala badanha laga bedeluu yiri barnaamij buu la yimid nato ciidamo maraykanku ugu badan yihiin oo ay saldhiga ku leeyihiin afghanistanna wuxuu yidhi annagu waa kala soo baxaynaa waa inay yurubiyanku jarmalka faransiiska talyaaniga norway waa inay buuxiyaan marka labadii aragtiyood yurubiyanku way ka diideen waxaa kaloo usii dheerayd climate changiga marka waxaad moodaa inuu waxyaalo badan donald trump uga saxsanaa in dhaqaalaha nato maraykanku boqolkiiba toddobaatan bixiyo in ay alaabta yurub ay soo saarto inay canshuur la-aan ku tagto maraykanka waxaasoo dhan wuxuu yidhi waa in dib reform loo sameeya waxyaabaha ugu waaweyn ee maraykanku ka warwarsan yahay waxaa ka mid ah dhuumaha shidaalka nord stream laba ee gaasta jaban jarmalka uga soo qaadi doona ruushka taasi washington waxaay u aragtaa in ay sii badinayso isku halaynta yurub ay isku halaynayso ruushka taas oo wax ka bedeli karta muhiimadda istaraatiijiyada caalamka ilaashado gaar ahaana ta u dhaxaysa maraykanka iyo yurub laakiin miyaanay ahayn ayay dad badani ku doodayaan inuu dal isaga oo eegaya danahiisa uu u raadsado dal kale adeeg noocu doonaba ha ahaado maxay arrintani haddaba maraykanka ugu weyn tahay jarmalkuse maxa uu ka yeeli karaa waa kan mar kale maxamed ibraahim herari jarmalku dantiisa ayuu ka eeganayaa marka ay timaado iibsashada gaasta ruushka oo waa kii trump laftigiisu lahaa sidaa ay tahay inuu maraykanku dantiisa u dhowrto ayuunba ay waajib u tahay inuu wadan kastaanatiisa uu ka fiirsado marka u malayn maayo inay taa waxweyn iska bedelayaan donald trump oo ku ololeeyay labadii doorasho siyaasadda ah in ahmiyadda koowaad uu siinayo maraykanka iyo dadka maraykanka ah dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda yurubna ay sheegeen inay soo xoogeysteen qolyaha garabka fog siyaasadda trump saameyn noocma ah ayay yurub ku yeelatay waa kan xamse xaamud guuleed oo bartay iskaashiga caalamiga ah iyo diblomaasiyadda saameynta halkudhigga madaxweyne donald trump ee ah make america great again oo macnaheedu yahay dib u yeegleelidda maraykanka saameyn aada u ballaaran bay ku yeelatay runtii qaaradda yurub gaar ahaan wadamada galbeedka yurub ee dimuqraadiyadda iyo horumarka lagu yaqaan sidoo kale waxay saameysay runtii halkudhigaas uu saameeyaan leeyahay doorashadii faransiiska labadii kun iyo toddobiyo tobankii waxaa ka mid ahaa wadamada uu saameeyey halkudhigaasi jarmalka oo iminka xisbiga la yidhaahdo a f d waa xisbiga ugu mugga weyne uguna ballaaran mucaaradka jarmalka si kastaba ha ahaatee dalalka jarmalka iyo faransiiska iyo wadamo badan oo yurub ahi waxa ay doonayaan in uu maraykanku ku soo noqdo kaalintii uu kaga jiray xidhiirka labada dhinac doorkiisana uu ka qaato hogaamiyayaasha labada dal waxa ay rabaan in maraykanku dib ugu biiro heshiiska cimilada ee baariis iyo heshiiskii nukliyeerka ee iiraan iyo sidoo kale ururka caafimaadka adduunka ah ee w h o islamarkaana ay door midaysan ka qaataan dagaalka ka dhanka ah covid sagaal iyo toban iyo horumarinta tallaalka iyo daaweynta aad buu mahadsanyay cabdixaafid cawil ismaaciil oo warbixintaasi inoo soo diyaariyey ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed ayaa sheegay in xalayto saldhig ay ciidamada dowladda federaalku ku leeyihiin gobolka tigrey ay soo weerareen ciidamada maamulka tigrey abiy axmed ayaa sheegay in uu ciidamada ku amray in ay howlgal sameeyaan si ay waddanka u badbaadiyaan sida uu hadalka u dhigay wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo haya maxamed bashiir cabdiraxmaan war-saxaafadeedkan ka soo baxay dowladda itoobiya ayaa yimid kadib markii kulan ay yeesheen xubnaha golaha wasiirada ee heer federaal ee dalkaasi waxaana ra-iisul wasaare abi axmed uu ku dhawaaqay xaalad deg deg ah oo lagu soo rogay gobolka dhaca waqooyiga dalkaasi ee tigreega ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in tallaabadan loo qaaday kadib markii uu ku eedeeyey dowladda deegaanka tigree ee ay hogaamiyaan mucaaradka dalkaasi in ay weerarayaan ciidamada federaalka ayna isku dayayaan inay biliilqaysaan hantida militariga bayaanka ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaare abi ayaa lagu sheegay in golaha wasiiradu ay aqoonsadeen in dhaqdhaqaaqyada sharci darrada ah iyo rabshadaha ka socda gudaha gobolka qaran ee tigree ay halis ku yihiin dastuurka iyo waxa uu farayo sida hadalka loo dhigay abi axmed oo la hadlay tiifiga qaranka ayaa sheegay in weerarka ciidamada tigree ee uu ka dhashay dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyadeed golaha wasiirada ayaa gobolka tigrey ku soo rogay xaalad deg deg ah oo dalkaasi uu gelayo muddo lix bilood ah qoraalka ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay in xaaladani ay gaartay heer aan looga hortegi karin laguna xakameyn karin hababka sharci fulinta ee caadiga ah sida hadalka loo dhigay madaxweynaha maamulka soomaalida ee dalka etoobiya mustafa maxamed cumar oo la hadlayay telefishinka maamulkaasi ee s r t v ayaa sheegay in maamulkiisa uu soo dhoweynayo tallaabadan ay qaaday dowladda federaalku si looga shaqeeyo midnimada dalka waxaa markaa xukuumadda deegaanka soomaalidu ay boqol kiiba boqol garab taagan tahay tallaabooyinka ay qaaday xukuumadda federaalku ee lagu sugayo amniga iyo wadajirka dalka waxaana shacabka ka codsanaynaa in ammaanka iyo nabadgelyada deegaankooda ay ilaashadaan raidaha nabadgelyada oo dhan waxaa la geliyey heegan waxaana ka shaqayn doonaa maalmaha soo socda in la sii xoojiyo awoodooda iyadoo awaamiir dheeraada arrintaa la xidhiida ilaa maalmaha soo socda shacabka lala wadaagi doono waxaan shacabka soomaaliyeed u sheegaynaa inaan dan ugu jirin maanta in dhiig dambe uu ku daato deegaanka soomaalida nabadgelyo iyo xorriyad iyo nolol ayuu shacabka soomaalida u baahan yahay xukuumaddu waxay ka shaqaynaysaa arrimahaasi ku socon lahaayeen
bishii sebtembar ee sanadkan gobolka tigraay ayaa si iskeeda u qabatay doorashooyin goboleed iyadoo ay dowladda federaalkuna diidanayd kuna tilmaantay doorashadaasi mid sharci darro ah khilaafka ayaa cirka isku shariirayay maalmihii lasoo dhaafay iyadoo labada dhinac midba midka kale uu ku eedaynayo inuu abaabulayo iskudhac milatari war-saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaare abi axmed iyo weerarka la sheegay in ay qaadeen ciidamada jabhadda xoreynta ee dadka tigreega oo si aad ah u hubaysan ayaa islamarkiiba kiciyey walaac laga qabo in mid ka mida wadamada afrika ugu dadka badan uguna awood badan uu dib ugu laaban karo dagaal iyadoo taasina ay muujado colaadeed oo naxdin leh ka abuuri karto mid ka mida gobolada adduunka ugu amniga xun oo ah geeska afrika iyadoo muujinaysa culayska halistan cusub ayay dowladda maraykanka oo ku guda jirta doorasho madaxtinimo oo aad loogu loolamay waxa ay si degdeg ah usoo saartay bayaan ay ku boorinayso in si degdeg ah loo dejiyo xaaladda haatan ka jirta gobolka tigrey mahadsaned maxamed bashiir haatana ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban iyo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
sida aynu ogsoonnahay waxaa lagu wadaa in dhowaan dalka ay ka dhacdo doorasho dadban oo ay boqol iyo kow ergo soo dooranayaan mudanayaasha baarlamanka kow iyo tobnaad ee soomaaliya haddaba doorashooyinkaasi door intee le-eg ayay ku yeelan karaan haweenka soomaaliyeed waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya gudoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir jawaahir baarqab iyo farxiyo jaamac oo ka tirsan gabdhaha aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya jawaahir waa mahadsantahay marka hore v o e da ayaan u mahad celinayaa anigu waxaa ii muuqanayo fafaalo aada u qurux badan ee gabdhaha soomaaliyeed doorashooyinka kursi ayaan hore u haysanay boqolkiiba soddon iyo koonto ayaan in badan ku dagaalamaynay meelo badan gabdhuhu ay joogaan oo ah shaqooyinka kala duwan inay qaban karaan taasoo annaga inagu xiran waxaan aaminsanahay marka rajada ii muuqanaysa inay tahay meesha diinka wuxuu yidhi markii loo tashaday meesha laigu tashanayso ilaahay ma joogin waxaa aniga ii muuqanayo wanaag oo ah in gabdhuhu ay sanadkan ay diyaargaraysan yihiin boqolkiiba soddon waa koontada aan rabno in la xaqiijiyo oo ah in dumarku kuraasta ka aan haysano iyo lixda dhiman laakiin waxaa rajada anu aan qaba ay tahay kuraas ka badan inay soo xarootaan rajaynaya taasoo rag badan kuraas ay ku fadhiyaan gabdhuhu inay u tartami karaan aan ka soo qaadan karno boqolkiiba soddonna aan ku guulaysan karna ay muuqanays waayo markaa fiirisid gabdhaha soomaaliyeed meel walba ay joogaan civil society-ga gabdhaha qurba joogta waxay sameeyeen kulamo aada u badan waxay sameeyeen shirar waxaa maaragta socda baraarujin gabdhuhu in badanna waxaan anagu ku haminaynay nabadda dadka ka shaqayn kara inaan anagu nahay haddii aan u badanno kuraasta baarlamaanka oo marka la fiiriyo aan ka nahay minority-ga haddii gabdhuhu u bataan inta yar ee hadda ku jira baarlamaanka way gilgilaan waxayna difaacaan dowladnimada haddii ay ka bataanna waxaan aaminsanahay nabadda aan maanta haysanno iyo in ka badan marka gabdhaha u tartamidda baarlamaanka kaliya maane prime ministerka iyo madaxweyne iyo saraakiil iyo xilalka waaweyn ee dalka laga qabto iyo wasiiradaba intaba inay gabdhuhu u furan yihiin marka gabdhuhu hadda way diyaarsan yihiin aqoon-yahanadu way badan yihiin rajadayda aniga gaar ahaan iyo haweenka soomaaliyeedba waxaa inoo muuqanaya guulo aan la malaysanayn inay gabdhuhu gaari doonaan xaqiijinta baarlamaanka kubiiritaanka labada aqal hadday noqoto sanadka iyo hadday noqoto halkaanba dad badan oo aan laga malaysanayn inay kusoo bixi doonaan kuraasyo badan oo hadda raggu ay ayagu isku qoreen inay mar walba leeyihiin ayaan aan kulaalaynaa hayo farxiyo bismillahi raxmaani raxiim waxaan u mahad celinayaa xasan kaafi qoyste iyo dhammaan v o edo dhan aniga waxaan walaac weyn ka muujinayaa inay maanta kursiga gabdhaha loogu talagelay ayna bataatanba meeshii loogu talagelay ay gaarin sidaan ognahay labaatan iyo sanadkii afarta sano lasoo dhaafay waxaan taagneen labaatan iyo afar hadda waxaana loo astay inay kursiga gabar ku fadhida maahan kursi kaletaba ayna gabar usoo tartami karin taasna macquul ila maahan inay maca sodon gaari karaan walaac weyn ba halkaa ka muujinayaa waxaa bataatanba faraha nooga baxay waxay tahay kuraasti aan gabdhuhu ay isku soo tartami jireen oonaan noo qoondaysanayn aniga ahaanteyda waxaa ii muuqata walaacayna gabdhaha halkaa doorka ay ku lahaayeen dowladda ay sii yaraanayso haddaan tusaale yar ku siiyo waxaa jira sharciyo gabdhaha lagu taageerayo kuraastooda oo baarlamaanka la horgeeyay bataatan taas wax lagama saxiixin lama ogolaanin marka inaan soo noqonayno labaatan iyo afarti macaa maanta ma aaminsani mana ma macquul ma noqonays iskadaa soddon aan helno ama konton aan gaarno aniga aragti ahaantayda waa tahay maxaysan macquul ku ahayn waxayna macquul ku ahayn waxay tahay dee haddii sharcigana aanan la aanan la saxiixin oo maanta laisku raacin oo doorashadiina leeyahay laba bilood bil baa ka dhiman oo hadda la galayo doorashadii een ergadii hadda ay fadhido oo bo- boqol iyo kowdii welina aanan sharci naloo soo saarin sidii aan boqolkiiba soddon aan ku helayno kuraasaas wax macquula ila maahan ani waxaan aaminsanahay doorkii gabdhaha ay ku lahayn een- een xildhibaanada iyo mm, boosaska waaweyn ay kasoo muuqanayaan bataatanba inay maaragtay meesha kasii wiiqmayso oo abadan ee aanay meesha ka muuqanin Een, caqabadaha ay kusoo baxayna waxay tahay horta maadaama doorashada ay tahay doorasho dadban een, sidaan ognahayna maaragtay waxaa boqol iyo kowda wili waa odayaashii oo meesha wili taagan Een, gabar kastata faasiwan waxaa haysta eh, markii odayga u tagto wuxuu ku- ku xukumayaa maaragtay een, wiil iyo gabar uu, eh, election buu sameynayaa marna wuxuu leeyahay lacag buu fiirsanaya marna wuxuu fiirsanaya wiil baa biri wax ku taraya oo gabadha qiimaheeda ma soo fiirinaya marka labaad waxaa leeyahay gabadha reer hebel bay u dhaxdaayo halkaas caqabad baa ka hor imaanayso marka een, aniga ahaantayda wili waxaa taagan caqabadii odayaashii baa taagan oon gabadhii aan wili baalansiga aan loo sameynin jawaahir waxaad sheegtay in doorashada labada kun iyo labaatanka iyo labada kun iyo labaatan iyo kowda ay haweenku inta badan ku soo bixi doonaan maxay tahay rajada kuu muuqata waxaan aaminsanahay aragtida haweenka soomaaliyeed iyo rajada inoo muuqato oo ah marnaba inaana anagu aanan isdhiibin waa soconaynaa waa guulaysanaynaa way ii muuqataa Ee, waxay ay noqotaba ee, dalkan haweenka soomaaliyeed xaqay ku leeyihiin waqti adagaan soo gelinay waa wadankeenii cidna marti uga noqon mayno anu marka maba aaminsani inay gabdhaha soomaaliyeed hankooda ka dhigaan inaan anagu maaragtay aan nahay kuwo waxbaryaaya reerka anagu waa ka wada dhalanay waa u wada dhaxnay waxaanan u arkayaa inaanay waxba noo diidi karinin marka annagay nagu xiranta hadba sidaan isku kalsooni galano waxaa tusaale noogu filan doorashadii hore xildhibaan xamza xildhibaanad la yidhahda jubbaland kasoo galaysay afar wiilay la la tartantay wayna ka qaatay marka gabdhaha soomaaliyeed kalsoonida noocaas oo kale ah ku jirta iyo iyo isku filnaansho ah inay tahay gabar soomaaliyeed cidina ayna hor istaagi karin anu marka waxaan qabaa rajadaydu ay tahay ee, sida farxiyo ma qabo inay gabdhaha dhallinyarada ah ay quustaan ee, waa aqoon-yahanadii waa gabdho dhallinyaro ah waa inaanay isdhiibin waa inay maaragtay ay farxiyo ka mid noqon karto kuwa u tartamaya kuraasta cidna kaama hor istaagi karto waxaan anagu u dagaalamaynay waxay ahayd een, sida farxiyoo kale dhallinyarada dhibaatada aan ku korinay ee aan wax ku barnay in maanta anigu aan idhahdo waxna heli maayo guryahan joogno aqli ma noqonayso waanu dagaalamaynaa een, waanu dhimanay dalka waanu dhiigbaxnay waa u rafaadnay qur baanu aadnay geedaha hoostoodana weli waxa roobka ku da-aya waa dumar soomaaliyeed marka maba dhici kartaba in si kastaba aan dhahno doorashadii waan ka haraynaa hadday noqoto dhaqaale iyo hadday noqoto dhan kaleba shuruucaa jirto xeeraa jira kaasaan raadinaynaa waa ku dagaalamaynaa gabdha aqoon-yahanaan leenahay xeerayaal xeer- abukaatayaalan leenahay xeerilaalayaalan leenahay aqoon-yahanaanu leenahay gabdhaha maaragtay bulshada u adeegayo habeen iyo maalin u taagan marnaba kama quusan doono ilaa aan xaqiijino koontada haweenka iyo inaan helno kuraas ka badanba farxiyo maxaad ku sababaynaysaa in dumarku aanay wax natiijaha ka keeni doonin doorashooyinka nagu soo aadan Ah, waxaan ku sababeynaya aniga inay maanta gabdhuhu ay door muhiima ay ka qaadan karin kow horta dhaqaalaha maxaa yeelay dhaqaalaha gabdho gabar wax soo baratay oo juhdi soo bixisay qof kasta wuxuu ku fakerayay in qofii codkiisa sanadkan la- la gaarayo haddana waxaa welina hortaagan odayaashii iyo doorashadii dadbaneed baan weli taagannahay gabar ma haysato boqol iyo kow oday oo mid kasta uu ku fakerayo toban kun labaatan kun uu ku fakerayo gabar maanta ka bixi karta ma taagana hadday jirto maca gabdhaha sanadka labaatan iyo kow labaatan iyo afarta oo noogu fadhida xildhibaanada ah inaan la soo tartamno waxaa naga reebaya dhaqaalaha naga reebayo odaygu wuxuu raadsanayaa meesha dhaqaale leh jeeb buu raadsanayaa gaari cad iyo marka loo gado- loo qabto iyo guri cad loo gado halkaasuu naga aadaya marka waxaan aniga ku salaynayaa waxay tahay inayna maanta ka bataatama gabdho ay soo hawaysan karin ee inta lagu jiro oday iyo maaragtay ergada iyo doorasho dadba inta lagu jiro inayna gabdhaha aqoon-yahanka ayna soo hawaysan karin inay meeshaa tagaan ee qofii codkiisii aqoontiisa marka lagu soo baxayo waa la hawaysan karaa qof kastana markaas hidadiilo fiican buu ka dhalin karaa maamadu waxay noo sheegtay in gabdhaha loo uruurinayo lacag si loo soo bixiyo waan maqalnaa gabdho badanoo han lehna way jirtaa gabdhaha nooga jira xildhibaanada waxay dhahan waa idin taageerana gabdhuhu ha soo baxaan ha soo kacaan haddana ma aragno maaragtay doorkii loogu talagalay gabdhuhu inay isgarab qabtaan ama inay soo istaagaan meesha ma aragno annagoo kale hadda diyaar waxaanu nahay garab qabasho ama bahalkii dhaqaalihiina ma haysano oday kasta markaa u tagto wuxuu ku leeyahay maxaa kaa soo horeeyo nin wiilkii la tartamaya lacagta adduunku haystaa aniga ma haystaa haddaan tobankii kun oo dowladda aan soo saxiixa aan aan ilkayga kusoo dhacsaday afkayga ma heli karo boqol iyo kowdaas oday irgada ah inaan wada qanciyo ma heli karo marka dadmiinus waxay noqonaysaa taas waxay noqonaysaa inaanan aan ku dhiiran gelin oo bannaanka aan ka istaagnaado marka waxaan suganaynaa annagoo dhan inay bal qof iyo codkiisa la gaaro dowlad kasta waxay noo ballanqaadaa markii la gaaro xilliga doorashada waxay noo ballanqaadaa inay gabdhuhu kor isku soo qaadi doonaan madaxweyne kasta markuu soo sharax uu leeyahay boqolkiiba gabdhaha intaasaan gaarsiinaya afarta sano oo lagu jirayna wax ololo loo sameeyo ama meel inta la iskugu yimaado war gabdhaha halkay gaarsiinaa maan la sameeyo qof kasta xilliga doorashada laga wada hadlaa haddana maaragtay meesheedaa looga dhaqaaqa aniga waxaan dhihi lahaa halkaas walaac weyn baa iiga muuqdo maanta gabdhuhu way ku dulman yihiin dowladda waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo jawaahir baarqab horta xalka intaan u gelin mas-uuliyaddu waa wax weyn wax yarna ma ah midka qaadi kara oo aan rabno inuu baarlamaanka inagu matalo waa in uu ku xisaabtamo inuu yahay qof muwaadin soomaaliyeeda u adeega bulshada dhammaantood way wada shaqaynayeen waxaan ku ammaanaynaa inuu ahaa baarlamaankan tobnaad baarlamaankii ugu saxmada iyo qaylada yaraa wada shaqayntooda marka loo fiiriyo marka boqol iyo kow markay soo xulaan waxay ila tahay meeshaas laaluushkii inuu yaraanayo oo dadku ay qofka kuwalitigiisa ku dooran doonaan markuu qofku hadlo ay akhriyaan waa markaan leenahay bulshadu waa inay wax akhriyaan waxay dhagaysan doonaan akhrin doonaan markay u soo gudbiyaan siifiyadooda iyo qofkan muxuu yahay marka horeba asal ahaan ma aha qof u qalma bulshada laakiin haddaan imid qurbahan ka imid kursiyaan rabaa ama waan joogay oo haddaan kooye qofna laga yeeli maayo waxaa la rabaa bulshadu inay ku xisaabtamaan midka shalay u joogo wax u qabanayana in la soo celiyo dekaan wax u qabanayna ayagaaba iska diraayaba marka boqol iyo kowdan caqabad ma keeni doonto oo waa lagu guulaysan doonaa aniga ra'yigayga anigu mar walbaba waxaa ii muuqanaya ifaalada ah in gabdhaha soomaaliyeed iyo baarlamaanka guud ahaan labada aqalba aan imaan doonno hayo farxiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa xalka horta intaan la gaarin aan kuu sheego maaragtay inay horta gabdhuhu xaqiran yihiin gudiyadii doorashada oo lasoo dooray maca gabdhuhu inaynan saami ku lahayn oo maaragtay qof iyo ama hal qof ama zero ay ka wada yihiin irgadii maca doorashada inayn maaragtay gabdhaha aan kasoo muuqanaynin taas horta aan maaragtay kugu tusaaleeya halkaasba inay gabdhuhu marka koowaadba ku xaqiran yihiin haddii meelahaas gabdhuhu ee guddiga doorashada ay kasoo muuqan lahaayeen rajo fiican baa ay geli maca waxaan noo fududaan lahayd inay gabdhuhu dhiirigelin helaan haddayna soo bixin baarlamaanka kusoo bixin sanatarada anigu xalka waxay la tahay intaan soo joognay dowladba dowlad waxay noo qaadaysa ballanqaadyo ballanqaadyadiina wax noo fuliya maana arkin marka xalku keliya aan isdhihi karo gabdhuhu way ku gaarayaan hadafkooda iyo guulahooda way ku gaarayaan waa qof iyo cod in la helo sababtoo ah hadda ma hayno ballanqaadkiina loo sameeyay haddiina loo fulin lahaa waxaan arki lahayn maaragtay hididiilada iyo maaragtay inaan oonaan maaragtay rabitaankeena ammaanta ka mira dhalin lahayn caqabadihii meel bay naga haysteen meel ballanqaadyadii nolooma maanta nolooma fulinin marka waxaan jeclaysan lahayn maaragtay inaan gaarno qof iyo cod taas unbaa uga bixi karnaa inaan maanta aan ku gaarno hadafkeenna intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir jawaahir baarqab iyo farxiyo jaamac oo ka mid a gabdhaha aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabaday
aad u mahadsanyahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo xubinta dooda gaaban noogu soo diyaariyey magaalada muqdisho marka hore isku soo dhowaada warkii dunida ayaa cabdixakiim maxamuud sharwac madaxweynaha ka sharaxnaa xisbiga jamhuuriga donald trump iyo joe biden oo isna ka socday xisbiga dimuqraadiga islamarkaana la loolabayay ayaa ku kala guulaystay gobollo dalka maraykanka waxaanay dadka maraykanku sugayaa natiijada codadka hadhay si loo xaqiijiyo kooda xukumi doona aqalka cad afartan sannae soo socda taasoo ka bilaabmaysa bisha januari tirinta codadka ayaa ka socota dalka meelaha uu trump ku guulaystay ayaa waxaa ka mid a gobollada ohio iyo texas iyo weliba gobolka kentucky oo guddoomiyaha aqlabiyadda jamhuuriga ee aqalka sanadka mitch mcconnell dib looga soo doortay sidoo kale biden ayaa ku guulaystay gobolada california illinois virginia iyo weliba gobolkiisa delaware saacadaha soo socda amaba dhowr maalmood ayaa il gaara lagu eegi doonaa tirinta codadka ee gobolada pennsylvania michigan iyo weliba wisconsin oo ahaa gobolladii trump caawiyey inuu guulaysto sanadkii laba kun iyo lix iyo toban islamarkaana keenay in si weyn loogu tartamo mar kale sanadkan laba kun iyo labaatan gobolka pennsylvania ayaa ka mid a dhowr gobol oo la filaya inay u baahdaan wakhti dheeriya si loo tiriyo codadka ay soo dhiibteen dadka maraykanka ee iyagu doorbiday inaanay iman goobaha codbixinta intan lagu guda jiro xanuunka coronavirus labada musharax ayaa rajo wanaagsan muujiyey wakhti hore oo arbacadan maanta biden oo dalaweer kula hadlaya taageerayaashiisa ayaa sheegay inay aaminsan yihiin inay ku joogaan jidkii ay ku guulaysan lahaayeen doorashadan isagoo sidoo kalena ku booriya dulqaad inta codadka la tirinayo taraam ayaa isagoo ka hadlaya aqalka cadda dhowr saacadood kadib isna yidhi waynu ku guulaysan doonnaa tan inkastoo aan dareen ka qabo waabaynu guulaysanay dowladda maraykanka ayaa si rasmiya uga baxday heshiiskii cimilada adduunka ee baariis tallaabadan ayaa ah mid xaqiijinaysa ballanqaad uu hore madaxweyne taraam u ballanqaaday laakiin natiijada doorashada maraykanka ee la sugayo ayaa muujin doonta inta uu go'aankani sii socon doono jo biden oo ay madaxweyne taraam ku loolamayaana doorashada ayaa hore u ballanqaaday in haddii uu guulaysto uu dib ugu biiri doono heshiiska baariis ee ilaalinta deegaanka iyo cimilada adduunka mahadsanid cabdixakiim maxamuud shirwac ayuu kaasi ahaa warka noo akhrinayay halka aad naga dhegaysanaysaan waa idaacadda v o a laanta af soomaaliga oo toos ka imaaneysa magaalada washington haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada heestan
duunkud yahay jacaylo iyo roob soo iftiye waye aduunkud yahay jacaylo iyo roob soo iftiye waye kuwayna soo cabaaray anigu waanu yeedhi lahayo allaha aan ka bar'ilayo haddaan soo marudhan lahaa kuwayna soo abbaaray anigu waanu yeedhi lahayo allaha aan ka bar'ilayo haddaan soo marudhan lahaa markayse ku ahaatay afkaygana ku furfuray ayo ayo ayo rugada ibaday markayse ku ahaatay afkaygana ku furfuray ayo ayo ayo rugada ibaday haddana kamayeed baxee allaa tise lagu socdaaye nasiibkan la eegayaa haddana kamayeed baxee sidii sidii gololka ree ayaan ku admeeraya anigu cawa
guud ahaan dhegaystayaal idaacadeedii fiidnimo oo idinla socotiinayeen ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah sahre ciidla nuur waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
hadaad og tahay jacaylka oo aan iska hubo ammaantaada hadaad og tahay jacaylka oo aan iska hubo ammaantaada oniyo baayuma qabeen adaan kugu dhammaysan lahaa waayo qalbigaygu mid kale indhuhu may qaban kareen uniyo baahiyo ma qabeen adaan kugu dhammaysan lahayo urkiyo qalbigaygu mid kale indhuhu may qaban kareen Ayo, ayo, ayo, rogagan in badan.